الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال البخاري رحمه الله تعالى baab يؤkhر dib buu udhigayaa الظهر saلاada ظهر ilى الcصr buu dib ugu riixayaa إida اrtaxala marka uu guuro musaafirkii qabla an taزiiغa الشhamsu qoraxdu inta aanay iilan dabadeed oo aanay samada bartankeeda uga leexan xagga dhicitaanka qabla an taziiqa ashamsu qoraxdu inta aanay xagga dhicitaanka u iilan horteed fiihi baabka waxaa ku jira ibnu cabaasin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam ibnu cabaas oo rasuulka ka warinaya marka tarjamada ama baabka macnihiisu waxa weeye qofka musaafirka ahi inuu salaada duhur dib u dhigaayo oo waktiga casarka uu dib ugu riixayo oo jamcu taakhiir uu samaynayo haddii uu guuro waktiga duhurka ka hor xadiidka ibnu cabaas ee bukhaari uu ishaarayaana waa xadiidkii nagu soo maray baabkii u dembeeyey baabka ka horeeya oo kaana rasuulu llahi yajmacu bayna salaati الduhri wاlcasr ida kana calى dahri sayrin wayajmacu bayna almagribi wاlcishaa qaala xadaثana xasaan alwasiطi xasaan ibn cabdillaahi ibnu sahl alkindi اlmasri qala xadaثna الmfضل بن fضالة بن fضالة عan cqayl عan iبn شhihaabi عan أنس بn maliki radي الlه عanه qaal kaana النabiyu slى الlه عalيه waslم rasuulku wuxua id اrtaxla marka uu guuro qabla an taziiqa الshamsu inta aanay qoraxdu xagga dhicista samada bertankeeda uga ilan akhara الظhra salaada ظhur buu dib u dhigi jiray ilىa wqti اcasr waqtiga casrkuu dib ugu dhigi jiray uma dabeetana yجmcu waa kulmin jiray baynahumaa oo waktiga casarka ayuu labadaas salaadoodba wada tukan jiray wa idaa zaaqad qoraxdu hadday iilato sallaa waa tukan jiray adduhra salaada duhuur uma rakiba kadibna waxa uu fuuli jiray gaadiidkiisa oo waa socon jiray marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa jamcu taakhiirka mashruuciyadiisa oo salaada duhur rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inuu waktigii casarka uu tukaday ayaa xadiidkani uu tilmaamay marka jamcaasina waa jamc xaqiiqiya ee mid suuriya ma aha riwaayaadka qaarkood bay ku caddahay gaar ahaan riwaayadda muslim min riwaayati jaabir bn ismaaciil can cuqayl yuؤkhir الظhra ilىa waqti اlcasr wayajmacu baynahumaa in salaada duhur uu dib u dhigi jiray ilaa waqtiga casarka uu soo gelayo wa yuؤkhiru اlmagriba xataa yajmaca baynaha wa bayna اlcishaa xiina yagiibu shafaq marka shafaqa ama casaankii qoraxdu ay ka tagtay uu dhaco macnaheedu yahay markuu soo galo waktigii cishaayo marka riwaayaadkaasi waxa ay tilmaamayaan jamcinta rasuulku uu jamciyey duhurki iyo casarka jamcu taakhiir inuu ahaa jamc xaqiiqiya waxaanay radin ku tahay taasi qolooyinka yidhi jamcinta uu rasuulku samayn jiray fi safar wuxuu ahaa jamc suuriya buu ahaa oo salaad walba waktigeedu tukan jiray midna akhir waqtihaa buu tukaday midna awal waqtihaa waxaa la mid a xadiidka ibnu cumar ee baabka hore inugu soo maray waxaa ku timi faakhara almagriba bacda dihaabi shafaq xataa dahaba hawiyu min alleyl wa fii riwaayati fasaara xataa gaaba ashafaqu watasawabat الnujuum nazla fasalaa asalaatayni jamiica aw jamcan marka waktigii cishaayigu markuu soo galay inuu salaadii maqrib rasuulku tukaday ayaa xadiidka horena uu ku cad yahay taasina markaa waxa ay radin ku tahay qolooyinka yidhi jamcintu waa jamcin suuriya oo maqribkana akhiru waqtihi unbuu tukanayey cishaayigana awalu waqti duhurka akhiru waqtihi casarkana awalu waqti ولهذا ba wuxuu hi xافظ بن xجر وفيhi xujة عlى maن xmل أxاadiiث الجمع عlى الجمع الsوري وqاla إmام الحرمين ثبت في الجمع أxاadiiث نصuص بمعنaa ku cad oo weji kale aan اxtimaalin oo laa yتطرq إilayha تأwiil baab ida اrtaxala marka uu guuro bacda maa zaaqat الshamsu qoraxdu markay iilato kadib sala الظuhra salaada duhur buu tukan uma rakiba kadibna waxa uu fuuli doonaa gaadiidkiisa oo bimacnaa socdaalkiisa ayuu sii wadan doonaa marka jamcu taakhiirku xadiidka waa ku cad yahay laakiin jamcu taqdiimka ayaa ishkaal leh culimada qaarkoodna jamcu taqdiimka xadiidba kuma ansixin bay yidhahdeen sida abu dawuud oo kale waxaana laga yaabaa inuu ujeedo xadiidu bimufradihi xadiid madax banaan oo kelidii ansaxay ma jiro culimada qaarkoodna jamcu taqdiimku inaanu mashruucba ahayn bay qabaan waayo daliilbaan looga hayn bay leeyihin ficilkii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo qowlkiisa toona baabkan bukhaari u baabaystayna macnaheedu waxa weeye haddii waktigii duhurku u soo galo isagoo degan in salaada duhur oo qura uu tukanayo oo salaaddii casar aanu la tukanahayn ee casarka waktigiisii uu la sugaayo oo bimacnaa jamcu taqdiim aanu samaynahayn qala xadaثna qtayba qala xadaثna المfضل بن fudalة عan cuqayli عan ibni شihaabi عan anas bn maliki qaala wuxuu yihi kana wuxuu aha rasuulu الlahi salى الlahu عalayh waslm ida اrtaxala marka uu guuro qabla an taziiqa الshamsu qoraxdu intaana iilan ka hor akhara الظuhra duhurku dib u dhigi jira ilaa waqti اcasr ilaa waqtiga casrku dib ugu dhigi jira وhda يفيid أن الجمع جمع xقيqي إilى وqت الcصر ma odhan ilىa akhiri wqtihi ثuma نزلa waa degi jiray faجamca baynahmaa yan wqtiga casrka marka la gaadho maعna ma kana yuصلي عalى raaxila raaxilada dusheeda kuma tukan jirine waa ka degi jira fain zaaغat الشhamسu qoraxdu hadday iilato oo wqtigii duhurku uu soo galo qabla an yartaxila intaanu guurin ka hor sala duhra salaada duhur ayuu tukan jiray uma rakiba kadibna gaadiidkiisa ayuu fuuli jiray marka jamcu taqdiimku isaguna waa mashruuc axaadiid baana jirta majmuuceeda marka laysu geeyo tusinaysa hubuutu ama hubuuta jamci taqdiim waxaa axaadiidaasi ka mida xadiidka isxaaq ibnu rahaweye wariyey qala kana ida kana fi safari fazaalat الshamsu sala الظuhra wاlcasra jamiica uma اrtaxal haddii markaa uu guuro marka waktiga duhurku uu soo galo kadib hadduu guurayo salaada duhur iyo casr iyo ta casarba intuu tukado ayuu guuri jiray macanaa jamcu taqdiim buu samayn jiray waxay ku cileeyeen culimada qaarkood isxaaq ibnu rahaweye inuu la tafaruday can shabaaba jacfar alfiryaabina inuu la tafarudo macnaa kelidii uu ka wariyey isxaaq laakiin taasi xadiidka qadxi kuma aha oo labaduba isxaaq ibnu rahawaya iyo jacfar alfiryaabi wa imaamaani xaafidaani laa yaduru tafaruduhumaa oo laba imaam oo xufaada xadiidka ka mid ah oo la gooni noqoshada riwaayadda ay la gooni noqodeen la noqdeen xadiidka waxba ka dhibi mayso waxaa kaloo xadiidka u markhaati kacaya xadiidu cabdillaahi bni cabaas aladi rawaahu axmed watirmidi wadakarahu abu dawuud fi sunanihi mucallaqa wa mihluhu xadiidu cali bni abi aalib radia allahu canh ayaa lamid ah marka axaadiidta majmuuceeda marka laysu geeyo waxaa ka soo baxaya jamcu taqdiimkuna inuu yahay mashruuc sideedabana aljamcu wاlqasru fi الsafar farqi baa udhaxeeya oo dee qasriga ama gaabinta salaadii rubaaciga ahayd ee afarta ahayd la gaabiyo in layskuba haystayba ma waajib ba mise waajib ma aha ayaa hore inoo soo martay inay waajib tahay ba inaynu rajaxnay laakiin jamcintu iyadu saas oo kale ma aha oo cid tidhi in labada salaadood la jamciyaa waa waajib ma jirto bal jamaca qaarkii oo jamcu taqdiimka ayaaba mashruuciyadiisa khilaaf uu ka taagan yahay waxaana ahlucilmiga muxaqiqiinta ahi ay yidhaahdeen hadduu yahay calaa dahri sayr mid soconaya inuu labada salaadood jamciyaa waa sunne oo waa sida uu samayn jiray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam laakiin haddaanu soconahaynoo qofkii musaafirka uu yahay naazil mid meel degan inuu labada salaadood jamciyaa waa mubaax macnaa waa arrin loo baneeyey oo loo rukseeyey laakiin sunno laguma tilmaami karo bal waxaaba fiicanba salaad walba inuu tukado fii waktiha haddii taasi waxa weeyaan dhib iyo culays kale aanay ku keenahayn jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka ayuhumaa afdal koodeebaa wanaagsan alafdalu huwa alarfaqu cala almusaafir qofka musaafirka ah ka u fudud ayuunbaa afdala haddii jamcu taqdiimku u fududayna isaga afdala haddii jamcu taakhiir u fududayna isaga afdala waayo aslanba waa arrin ka dhalatay takfiif jamcintani qofka wax loo fududeeyey marka labada ta u fudud ayuunbaa afdal noqonaysa qaala baabu salaati alqaacidi ka fadhiyo salaadiisa baabkii ka waramayay kan weey marka masale kalena waa jirtaa oo jamci iyo qasrigu ay ku kala duwayn o aynan sheegin oo alqasru laa yakunu ila fi safar salaad lama qasrin karo iyadoo qofku aan musaafir ahayn laa min ajli اmaطr walaa min ajli اmarad walaa min ajli اkhawf se raajixa oo khawfka dee ibnu cabaas baa qabay rakca waaxida inay tahy salaat اkhawf fi saxiixi muslim baanu ku yaalaa waxa weeyaan xadiidkiisu laakiin min ajli maطr iyo min ajli اmarad toona looma qasrin karo salaada marka aljamcu awsac min alqasr wa asbaabuhu akar min asbaab alqasr jamcintu waa ka ballaaran tahay qasriga oo asbaabta laba salaadood loo jamciyaa waa ka badan tahay asbaabta salaada loo qasriyo oo xanuun awgii baa salaada loo jamcin karaa roob awgii baa loo jamcin karaa waxaa loo jamcin karaa saas oo kale min ajli mashaqa haddii xaraj iyo mashaqo qofka ay ku tahay inuu salaad walba waktigeeda tukadaa oo aynu tusaalayaal u sheegnay duruusteennii hore xadiidu cabdillahi bni cabaas markaynu sharaxaynay ana nabiy calayhi الsalaatu wasalaam sallaa hamaaniya wa sabca bilmadina min gayri khawfi nacam waxaa loo jamcin karaa tusaalayaasha aynu sheegnay kamida ninkii dhakhtarkaa camaliya jaraaxiya sameynayey qof qalin ku sameynayey ardaydii markaa imtixaanaadka u fadhiday oo kale imtixaan markaa laga yaabo inuu qaato salaad waktigeed waa jamcin karaan iyadoo arrintaa caado aan laga dhiganahayn laakiin xaajaadkaasi markaa yimaadaan waa la jamcin karaa baabu salaati alqaacidi ka fadhiyo salaadiisa baabkii ka warramayo wey oo ka fadhiyo salaadiisa iyo taqsiiru salaa xaggey isaga yimaadeen waxay isaga yimaadeen taqsiirka ayaa laba nooco laba nooca taqsiiru alcadad tirada in la gaabiyo dee salaadii afarta ahayd laba la tukado iyo taqsiiru alhay-a salaada hay-adeedii iyo qaabkeedii dee in wax laga tago oo musaafirkii hadduu waxaan ujeedaa mariidkii hadduu taagni ku tukan kari waayo dee fadhi buu ku tukanayaa markaa salaadiisii dee nooc gaabina baa ku jirta oo rukunkii qiyaamka ayaa ka maqan marka dhinacaasay ka shabahdaa salaatulmusaafirkii la qasrinayey la gaabinayey qala xadaثna qtayba bnu saciidi can maliki can hishaam bni curwa can abihi can caaisha radi allahu canha anaha qaalat waxay tihi sallaa waa tukaday rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam fii beytihi gurigiisa ayuu ku tukaday wa huwa shaakun wa huwa waxaal huwa rasuulkuna shaakun uu xanuunsanayo fasallaa waa tukaday rasuulku jaalisan isagoo fadhiya wasallaa waxaa tukaday waraa'ahu dabadii waxaa ku tukaday ama gadaashiisa qowmun rag qiyaaman xaala ay yihiin kuwo taagan fa ashaara ilayhim rasuulku waa u ishaaray an ijlisuu buu u ishaaray waar fadhiis falama insarafa salaaddii markuu ka baxay qaala wuxuu yihi inamaa jucila waxaa loo yeelay un alimaamu imaamka liyutama bihi si loogu daydo faidaa rakaca markuu rukuuco farkacu idinkuna rukuuca idaa rafaca markuu rukuucda ka soo toosana farfacuu idinkuna rukuucda ka soo toosa marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofka mariidkaa ama bukaa in salaada uu ku tukan karo salaaddii faralka ahayd ee qiyaamku arkaanteeda uu ka mid ahaa inuu fadhi ku tukan karo goorma ayuu fadhi ku tukan karaa xadiidka soo socda markaynu sharaxayno ayaa ahlucilmigu waxay ka yidhahdeen aynu tilmaami doonaa waxaa kaloo laga qaadanayaa sixatu imaamati alcaajizi can bacdi alarkaan qof arkaanta qaarkeed aan awoodini inuu dadka imaamu noqon karo oo haddii ninkii aqra'u lqowm ahaa ninka ugu qiraa'o badan dadka ama imaamkii raatibka ahaa uu yahay curyaan aan kici ka rahayn ama mariid laa yastatiicu alqiyaam fadhi buu markaa uu ku tukanayaa dee arkaantiina qaar baa ka maqan oo qiyaamkii baa ka maqan haddana salaada waxa weeye salaadiisu waa ansaxaysa watasixu salaatu khalfa salaada lagu daba tukadaa ee mid arkaantii oo dhan la iman karaa uu ku daba tukadaana waa ansaxaysa kamaa salla saxaabatu khalfa rasuuli illaah whm qadiruuna calى اlqiyaami warasuulu اllahi caajizu canhu waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ana man salaa khalfa imaami jaalisin salaa jaalisa qofka ku daba tukada imaam fadhiya isaguna waa la fadhiisanaya walow kaana qaadiran calى اlqiyaam mid taagnida awoodaba ha noqdee laakiin waxaa timi axaadiid kale oo tilmaamaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam fii maradi mowtihi inuu fadhiga markaa ku tukanayey wa kaana huwa alimaamu cala asaxiix rasuulka ayaana imaamka ah saxaabadana iyagoo taagan ay ku daba tukanayeen waxaana lagu jamcinayaa baynu idhi hadduu imaamku salaada bilaabo isagoo taagan oo fadhigu uu la soo dariyo dadkii taagnida salaada kula xidhe waa iska taagnaanayaan walow imaamku fadhiba ha ku tukanayey hadduu imaamku salaada fadhi ku bilaabana maamuumiintuna waa fadhiisanayaan fuqahada markaa xanaabiladuna intaa shuruud kaley raaciyaan waxan waa inuu noqdo imaamu lxay wa yurjaa bur-uhu waxaa markaa fadhi ay ku tukanayaan ma'muumiintu haddii kan fadhiga ku tukanaya uu yahay imaamkii xaafadda isla markaana la rajeynayo dee xanuunkaa inuu ka bogsado laakiin hadduu yo tusaalahaan in curyaan ahoo dee weligiio fadhi ku tukanaya fadhiisan maayaan baydhan lakiin labadaa shardi daliil ma laha laysa lahumaa daliil walihada laa yushtarad qaala xadaثana abu nucaym waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya ana alishaaraa almufhima أن الإشhاaرة المfhimة laa تfsid الصلاة tilmaanta uu bixiyo qofka tukanaya walow ha noqoto tilmaan macna laga fahmaye salaada waxba yeeli mayso rasuulku isagoo salaadii ku jiru lahaa saa u ishaarayo macnaheedu yahay fadhiista waxbana salaadiisa ma yeelin hadday salaada wax yeelaysana rasuulku ma sameeyeen w في الxadيiثi أيضا alisrاc ilى الاqtidaaءi biاlimaam in loo degdego kubayashada imaamka oo aan laga dibdhicin waayo fa'dan faإidaa rakaca farkacu وإidaa rafaca farfacu tartiib iyo tacqiib bay faa'iideynaysa marka waa inuu dhaco ficilka maamuumku caqiba ficli اimaam imaamka ficilkiisa dabadii iyagoo isku xiga waxaana arintaa daabit ama xadw a baynu nidhi kama fi xadiiثi اlbarا bni caazib waqad mara bina imaamku marka uu galo rukunkaa maamuumku uu ku jiro kaka ka dambeeya ayaa waxa weeyaan maamuumkuna rukunkaa hore uu ka soo baxaya oo tusaalahaan rukunkii ictidaalka ayaa imaamkii maamuumkiiba ay ku jiraan rukunka ka dambeeya oo sujuudda a markuu gudagalo imaamku ayuunbuu bilaabayaa maamuumku inuu soo foorarsado daabitka markaa iqtidaaguna waa kaa iyo itimaamka uu rasuulku faray calayhi الsalaatu wasalaam qala xadaثna abu nuعaym qala xadaثna bnu cuyeyna can الzuhri can anasi radia الlahu canhu qaala wuxuu uhi saqطa waa dhacay rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam min farasin faras buu faras buu ka dhacay fakhudisha aw fajuxisha waa isla macno eh waxaa diirku ka dhacay oo xoqmay shiqhu اأymanu dhinaciisa midig fadakalnaa caleyh waanu u galay rasuulka nacuudu anagoo booqanayna faxadarat isalaatu salaadii ayaa timi fasallaa waa tukaday qaacidan isagoo fadhiya fasallaynaa waa tukanay anaguna qucuudan anagoo fadhina yani waraaa nabiy buu ujeedaa rasuulka gadaashi wa qaala wuxuu yihi rasuulku goormuu yihi ay bacda alinsiraaf min asala markuu salaada ka baxay kadib inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo yeelun si loogu daydo oo dadka u hogaamiyo فإdا kبر fkبr وإdا رkca فاrkc وإdا رفع فاrفc وإdا qاla سمع الlه لمن xmdة faquluu رbna وlk الحمd xadiiثkan masaaئiشha ku jirta waxaa ka mid iyo fawaaئida laga qaadanayo أن نaبي عalيه الصلاaةu وaسلاaم kana bشhرا khuلqa mima khuلqa minh الbشhر waxaa basharka laga abuuro ayaa laga abuuray qul inamaa ana basharu miثlkm yuuxaa ilaya anama ilaahkm ilaah waaxid wa kana yusiibhu ma yusiibu اlbashara min alamraad wاlأda wagayru dalik waxaana ku dhici jira waxaa basharka ku dhaca oo gaajaa oo haraada oo inuu dhaxamooda inuu kulayl dareemo oo xanuun ah oo ah in waxa weeyaan uu turunturoodo amaba se uu ka dhaco gaadiidka uu saaran yahay wa fiihi ciyaadaة اlmariid fadakalnaa عalayhi nacuudu wa fiihi ana alimaama ida اbtadaأa صalaaةa jaalisa sala alma'muumuuna wara'ahu juluusan hadduu imaamku salaaddii fadhi ku bilaabo ma'muumiintuna iyagoo fadhiya inay tukanayaan baa laga qaadanaya wa fiihi wujubu اli'timaam bilimaam waxaa laga qaadanaya imaamka in lagu daydo inay waajibto ay xaaraan tahay almusaabaqa wa kadalika waxa weeyaan atakhaluf wa kadalika almuqaarana saddexdaa midna inaan la ogolayn in imaamkii laga dheereeyo iyo in laga hado iyo in lala mid noqdo waajibku markaa waa aliqtidaa daabitkiisana waa sheegnay labadaa xadiido markaa waxay ka warramayaan salaaddii faralka ahayd in fadhi lagu tukan karo haddii qofka waxa weeyaan musalliga ahi uu taagnida kari waayo goormaa la odhanaya waa kari waaye waa masala sata'ti in sha allah qala xadaثna isxaaq ibn mansuur qala akhbarana rawx ibn cubaada qala akhbarana xuseyn xuseyn ibn dakwan almucalim can cabdillaahi bni buraydata can cimraan ibni xuseyni radia allahu canh anahu sa'ala waa weydiiyey nabiy allahi salى اllahu alayh wasalam wa akhbarana isxaaq waa sanad kale xadiidku leeya qala akhbarana cabdusamad bn cabdilwaariث qala samictu abi abihiina waa cabdاlwاriث wey iبn سacيid الtanuri qala xadaثna الxusein عan iبni burayda qala xadaثanii cmraan iبn xusein wakaana wuxuu ahaa cmraan mabsuura ay musaaba bاlbawasir xanuunka bawasiirta la ihahda miduu haya ayuu ahaa mfradkeeda basuur baa la ihahdaa jamcuna waa albawasir haddii waxa weya naasuur la idhaahdo oo dee nuunta nuun laga dhigana waa waa nooc bawaasiirta ka mida qaala wuxu uhi sa'altu waan weydiiyey rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam can salaati rajuli ninkii salaadiisaan weydiiyey qaacidan isagoo fadhiyo uu tukanayey faqaala wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam in sallaa hadduu tukado qaa'iman isagoo taagan fahuwa afdalu sidaasaa fadli badan waman sallaa ka tukada qaacidan isagoo fadhiya falahu waxaa u sugan nisfu ajri lqaa'imi ka taagnida ku tukanaya ajarkiisa laba marka loo qaybiyo meel waman sallaa ka tukada naa'ima ay mudajican isagoo jiifo isagoo hurdo oo kuurinaya loogama jeedo waana sida ay markaa ku fasireen ruwaadda xadiidku sida cabdulwaaris oo kale ibnu saciid الtanuuri wuxuu yihi annaaim waa almudajic وqاl لإسmاعيلi mعnى qwlhi naaئmا ay عalى janbi وkadalika الbخaarي siay noogu iman doontaa baabka soo socda qaala abu cabdالlahi naaئma عindii mudajiعa haahunaa oo naaئma macnaheedu waxa weyaan isagoo dhinaca u jiifa maha isagoo hurd hurdadii hurdada ahayd وman صlىa ka tukada naaئma isagoo dhinaca u jiifa falahu waxa u sugan نiصفu أjri الqاacidi ka fadhiyo ajarkiisa kala barhkii marka xadiidkani ma wuxuu ka hadlayaa salaada faralka mise waxa uu ka hadlayaa salaada sunnaha ah salaada sunnaha ah iyadoo waa waadix oo iyadoo cudur daarba aanu jirin ayaa fadhi lagu tukan karaa qofka isagoon cudurdaar lahayn salaada sunnaha ah fadhi ku tukadana ajarkiisu wuxuu u kala barhmayaa sidaa uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo reebayaa qura rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku salaada sunnaha ee fadhi uu ku tukado cudurdaar awgii iyo cudurdaar la-aanba ajarkeedu waa dhamaystiray xadiid cabdillahi bni camr ayaana u daliila qala balaganii ana nabiya qaala salaaة rajuli qaacida calى nisfi salaa waxay soo gaadhay rasuulku inuu yihi salaada ninku fadhi uu ku tukado waa salaad berhkeed xagga ajarka faataytuhu fawajadtuhu yusalii jaalisa fawadactu yadii calىa ra'si rasuulkaan u imi oo waxaan arkay isagoo fadhi ku tukanaya deetna laba gacantaydan madaxa saaray maanaa idhaara litacajubi isagoo muujinaya arrintaa inuu ka yaabay faqaala ma laka ya cabdاllahi faakbartu faqaala ajalhaa sidaa waan idhi walaakinii lastu ka axadi minkum laakiin axadka idinka idinka mida la mid may imaam muslim baa wariyey xadiidka waxaynu ka qaadana laba faa'iido faa'ida fiqiya oo ah rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam arrintan inay ka mid tahay khasaaistiisa iyo faa'ida usuuliya oo ana almutakalima daakilu fi cumuumi khiطaabih waa masala ay isku khilaafeen usuuliyiintu qofka mutakalimka ah hadalka caamkee uu ku hadlo isaguma ku jiraa isaguna ma isla hadlaya oo ibnu cumar radi allahu canhu iyo ibnu camr ibn اlcaas radi allahu canhu xadiidka uu rasuulku tilmaamay ana man salaa qaacida falahu nisfu ajri اlqaa'im oo ah hadalkii rasuulka rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam inuu ku jiro ayuu ka fahmay walihaadaa buu yaabay markuu arkay rasuulkii oo fadhi ku tukanaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ma odhan fahamkaagaasi waa khalad oo qofku markuu hadlaayo cumuuma khitaabihi hadalkiisa caamkaa isagu ma ma gelayo oo kuma jiro naftiisa la hadli maayo rasuulku ma odhan bal rasuulku wuxuu sheegay ana hada min khasaaisihi arrintan inay ka mid tahay khasaa'istiisa waxyaabaha uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la gaarka yahay qofka marka suno tukanaya isaga oo qiyaam awooda manaa fadhi waa ku tukan karaa laakiin waxaa laysku khilaafay isaga oo qucuud awooda amaba se qiyaam idijaac ma ku tukan karaa jiif isagoo dhinaca isaga jiifa ma iska sunaysan karaa qofka khaaabi oo kale wuxuu odhanayaa laa axfadu can axadi min ahli اlcilmi anhu rakasa fi dalik axad min ahli اlcilmi oo qof qiyaamka awooda ama qucuudka u rukseeyey inuu sunno jiif ku tukada maan arag ibnu bataalo arrinta noocaasiya waa ku raacay laakiin cid tidhi waa jirtaa aimadaasi may arag laakiin waa jirtaa cid tidhi oo culimada markaa sidaa yidhi waxaa ka mid a xasan اlbصri rawaa canhu dalika tirmidiyu biisnaadi صaxiix imaamu tirmidi baana arrintaas sanad صaxiixa kaga soo wariyey qaala in shaء rajulu sallىa salaaة taطawuci qaa'ima wajaalisan wamuddajican ninku hadduu doono salaada sunaha ah taagnibuu ku tukan hadduu doono fadhi hadduu doonona jiif buu ku tukan jamaaca min ahli cilmina waa yidhaahdeen waana axad اwajhayni lishaaficiya fi hadihi اmasأala waana sida xadiidka daahirkiisa uu tusinayo waman salaa naa'ima falahu niصfu ajri اqaacidi ila hadduu macduur yahay ajar dhamaystiran buu heli lahaa hadduu qofku cudurdaar leeyahay oo marad awgii sunihii uu ugu tukaday fadhi ama jiif dee ajarkiisii oo dhan buu heli lahaa laakiin isagoo awooda fadhi ama taagni ayaa jiif hadduu ku tukado niصfu ajri اqaacid uu helaya naam inuu markaa qofkii cudurdaar awgii salaada ugu tukaday fadhi amaba se jiif ama farad ha noqoto ama sunno ha noqote inuu ajarkeeda oo dhan helayo waxaa u daliilo xadiiثu abi muusa wasayaati fi fi kitaabi اljihaad ida marida اlcabdu aw saafara kutiba lahu صalixu ma kana kutiba lahu صaalixa ma kana yacmal wahuwa صaxiixu muqiim addoonku hadduu xanuunsado ama uu safro waxaa loo qoraa acmaashii saalixayd uu samayn jiray isagoo caafimaad qaba negina marka uu safray ama uu xanuunsaday safarka ama xanuunku dee uu diiday weyaan macnaheedu laakiin taa aanu safarka iyo xanuunku aanu ka hor istaagin ee isagu iskii uu uga tegey taa waa loo qorayaa maaha macnaheedu nacam oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaatu duxa ma tukadeen hadday sidaa tahay oo nawaafisha mutlaqa ma tukadeen oo sunat lfajri ma tukadeen markii musaafirka uu ahaa marka macnaheedu qofka acmaashii saalixeedee uu samayn jiray marka uu safro ama uu xanuunsado goorta loo qoraya waxay tahay waa marka safarka ama xanuunkaasi uu ka hor istaago oo mashaqo safarka ama xanuunka ka dhalatay awgeed uu uga tago xadiidkan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu ku saabsan yahayba xadiidkani almuftarid qofkii salaada faralkaa tukanaya buu ku saabsan yahay waayo ka salaada faralkaa tukanaya marka fadhi uu ku tukado siduu u yeeshay niصfu ajri اqaa'im ila salaada faralkaa fadhi inuu ku tukado waxa loo ogol yahay un marka uu taagnida awoodi waayo ee cudurdaarkaasi uu jiro marka cudurdaar uu jirona dee ajarkii o dhan buu helaya waxaa imada qaarkood ay taa ku macneeyeen ay yidhaahdeen qofka salaada faralkaa tukanaya laba xaaladood buu leeyahy inuu qiyaamkii awoodiba waayo ama qucuudkii fadhigiiba waa awoodi waayo kaasi waxa weeyaan ajarkiisoo dhamaystiran buu helaya xaaladda labaadna waxay noqonaysaa inuu istahbiibi karo oo uu isku kalifi karo qiyaamka maca almashaqa marka xadiidkani ka uu ka hadlaya waa xaaladdaa labaad bay yidhahdeen oo qofkii faral tukanayey ee taagnidu ay ku adkayd laakiin iskalifi karayey maca almashaqa ayaa hadduu fadhi ku tukado nisfu ajri qaa'im yeelanaya nacam laakiin mar haddii la helo cadamu listiaaca ama ha noqoto cadamu tamakun min alficil qofku ficilkiiba inuu samaynba kari waaye ama ha noqoto atamakun min alficli maca wujuudi mashaa almashaqa inuu ficilkii samayn karo laakiin samaynta ay la socoto mashaqo culus oo xuduuddii muctaadka ahaydee loo bartay ka baxsani labadaa tii la helaba la helaaba waa cadamu istiaaca waa istiaaca la-aan labadaa tii la helabana qofka muftaridkaay faral tukanaya fadhi buu ku tukan karaa hadduu fadhi ku tukadana ajarkii oo dhamaystiran ayuu helayaa waayo ilaahay subxaana watacaala kuma kalifin in uu uu iskalifo oo mashaqiyo culays uu isa saaro oo markaa taagni uu isku kalifo baabu salaati اlqaacidi kii fadhiyey salaadiisa u baabiye bilimaay uu ku tukado ishaaro biishaarati الra's اlإشhاaرة بالرأس في الركوع والسجوd قال xdثnا أbو معمر قال xdثnا عبدالوارث قال xdثnا حuسين المعلم عن عبداللahi بن برaيدة أن عمران بن حuسين وkاna wxa رaجuلا و مبsورا bawاsيr ay hayso bawاsيrtan maxaa laga sheegaya talo ta قyaamka u diida inay tahay baa muuqata bawاsيr dadka qaba soo kuwa istaaga xaaladay leeda iyo maraatib waa dhici karta qofka waxa weya inay ilaa laguhu xanuunaan uu istaagi kari waayo و qاala abو mcmr wuxuu uhi maraة عan cmrاn qaala sأltu waan weydiiyey النabiy slى الlahu عalيه waslم can salaaة الrajuli baan weydiiyey uu tukado wahuwa qaacid xaalo uu fadhiyo faqaala wuxu uhi man صalىa qofka tukada qaa'ma fahuwa afضل وman صalىa qofka tukada qaacida falahu نiصف أjri الqاa'mi وman صalىa naa'ma ay mضajca falahu نiصف أjri الqاacid qaala abu cabdillaahi wuxuu yihi naa'iman cindii agtayda mudajican weeyaan haahuna halkan meel kastoo naa'im ay ku soo aroorto mid dhinaca u jiifoo soo jeedo loogama jeedee laakiin halkan waxaa looga jeedaa dhinaca mid u jiifo uu soo jeedo ayaa looga jeedaa culimada qaarkood waxaa xadiidkan lagumaba xusinba imaa haggee ishaaro lagaga sheegay xadiidka uu rukuucdii sujuuddii madaxa ku ishaaro walihaada bay yidhaahdeen tasxiif baa ku dhacay bukhaariyo halkaa naa'iman ayuu markaa tasxiifiyo khalad uu u fahmay oo uu u fahmay inay tahay bilimaa biimaa'in waman salaa biimaa'in laakin taasi waa khaa la haha tasxiif baa ku dhacay bukhaari waayo naa'iman inay tahay waxaa inuu halkan naa'iman bukhaari u wariyo waxaa tusinaya soo kan fasirayba qaala abu cabdillahi naa'iman cindii mudajican haahunaa laakiin bukhaari halka uu ka qaatay in qofka fadhiya uu ku tukanayo bilishaara rukuucdii iyo sujuuddii waxa weeyaan uu ishaaro madaxa uu ku ishaaro waa sheegista markaa la sheegay ka dhinaca u jiifa ee tukanaya oo kaasi kuma tukan karo ishaaro waxaan ahayn iyo imaa oo ka jiif waxaan ahayn awoodi waaye dee rukuuc iyo sujuud uma kici karo rukuucda iyo sujuudda biishaarati ra'si ayuunbuu ku tukanayaa inuu madaxa ku ishaaruu ku tilmaamo baabu ida lam yuiq haddaanu awoodin asalaata salaadii qaacidan isagoo fadhiyo sallaa waa tukanaya calaa janbin dhinac isagoo u jiifo wa qaala caطaan wuxu uhi in lam yaqdir haddaanu awoodin an yataxawala inuu ujeesto ila اlqibla sallaa waa tukanaya xayثu kaana wajhu dhinaca wejigiisa ujeedin buu utukanaya waa sida mariidkii oo kale cid qiblada ujeedisan aan haysan wakadalika qofka xidhxidhan waxaana u daliila dee aayaadka cumuumkoodu hoos imanaya faاtaqu الlah ma اstaطactum iyo laa yukalif اllahu nafsa ilaa wuscaha iyo qowl nabiy alayhi الsalaaةu wasalaam ida amartukum bamri faأtuu minhu ma اstaطactum قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن, عن, عن إبراهيم بن طهمان عبد الله بن المبارك قال حدثني الحسين المكتب حسين المكتب وحسين بن ذكوان المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال وxu كانت بي aniga waxa igu sugnayd bawasيr فسألت waa weydiiyey النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاaةi baan weydiiyey عن صلاaة المريضi wey qofka bukaa siduu u tukanayo فqاala وxu uhi صلي تuka قاaئما adoo taagan fain lam تsتطiع haddaanad awoodin قyaamka فaqاacidan adoo fadhiga fain lam تsتaطiع haddaanad awoodin fadhigana فعalىa جنبi dhinacad oo u jiifa tuko marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qiyaamku inuu yahay waajib salaada laga hadlayana waa salaada faralka ah salaada sunahana dee fadiilada ayuun bay tani shardi u tahay dhamayska tiran sixadeeda shardi ma ah istiaacadana waynu horeynu sheegno culimada qaar waxay ha cadamu tamakun baa looga jeeda markuu tahliba waayo taagni laakiin waxaynu nidhi isagoo isku kalifi kara taagni inuu ku tukado haddii taagnidaasi culays ay ku tahay oo mashaqa ay ka dhalanayso sida in xanuunkii uu kusii kordho ama bogsashadii ay dib u dhacdo amaba se in waxa weeyaan khushuucdii khushuucdii qofka ay ka lunto sida imaam alxarameyn uu leeyihi manaa xaaladahaasoo dhan walow ficilkaa taagnida mid isku kalifi karaba ha noqdee waxaa la odhanaya waa gayru mustaiic oo istiaacadii sharciga ahayd baa maqan oo shayga qofku hadduu samayn karo laakiin samayntiisa ay ka dhalanayso mafsado ka weyn mafsadada ka tegistiisa ka dhalanaysa qofkaasi mustaiic maaha sharcan walow waaqican mid ficilkaa samayn karaba ha noqdee waxa ahlucilmigu marka ay ka hadlaan marka uu ku tukanayo fadhi siduu u tukanayaa maqaabka atixiyaadka oo kale loo fadhiisto ayuu u fadhiisanaya mise waxa weeyaan waa tarabucaya oo sidaas intuu salka dabada dhigo ayuu labada lugoodna san isu weydaarinaya labadaba axaadiis baa ku soo aroortay ta u fudud ayaanu samaynayaa qofka musaliga ah haddii labadu ay u siman yihiinna tarabuca afdala saxa fi dalika xadiiثu caaisha fi sunan imaam الnasaa-i sababta aynu tafdiilana waxay tahay lannahu qiyaamkii iyo dee qucuudkii baa kala soocmaya oo haddii taagnidii uu awoodi waayey fadhigii uu ku bedelay uu ka dhigo ka atixiyaadka oo kale markuu atixiyaadkii soo gaarana sidaasun uu fadhiisto dee qiyaamkiisi iyo qucuudkiisii ayaan kala soocmahayn laakiin haddii fadhiga taagnida bedelka ka uu tarabuc ka dhigo hadhow markuu soo gaadho mawdicii atixiyaadkana sidiisii u fadhiisto waxaa kala soocan marka uu yahay fii xukmi اlqaa'im iyo marka uu yahay jaalis waxaa kaloo ahlucilmigu ay ka hadleen qiblada qofka jiifa sidee buu ugu jeesanayaa ma dhinaca midig intuu u jiifsado ayuu wejigiisa qiblada ujeedinaya mise istilqaa buu samaynayaa oo qadaadku u seexanayaa lugihiisa ayuu xagga qiblada xigsiinaya si uu wejigiisu noqdo mid qibladiisaa weegaya labadaba ahlucilmigu waa yidhaahdeen tii markaa uu sameeyaabana salaaddiisu waa ku ansaxaysa waxaa kaloo ahlucilmigu ay isku khilaafeen raxmat ullaahi calayhim haddii jiifkii uu awoodi waayo inuu jiif ku tukado qofkii waxa weeyaan musaliga ahaa ama mariidka ahaa macduurka ahaa oo uu ka caajizo waxa weeyaan inuu jiif ku tukado oo rukuucdii sujuuddiina madaxa uu ku ishaaro meel meeshaa looga sii gudbaa ma jirtaa mise halkaa haddii la dhaafo salaaddii qofka waa ka dhacaysaa ahlucilmiga qaarkood sidaasay yhah salaaddii waa ka dhacaysa waayo taa wax ka dambaysa ma sheegin rasuulku bay yidhahdeen calayhi isalaatu wasalaam fain lam tastaطic facalaa janbin oo inuu xiribaha dhaqdhaqaajiyo iyo inuu qalbiga ka tukado iyo ma ma ma jirta bay yidhaahdeen waayo rasuulku ma sheegin calayhi salaatu wasalaam waana qowlka uu ikhtiyaaray shekhulislaam ibnu taymiya laakiin waxaad moodaa wallahu aclam inuu raajixiyo qowlka kale oo ana asalaata laa tasqutu can ilcabdi maa daama caaqilan qofka salaaddu inaanay ka dhacahayn inta waxa weeyaan uu miyirkiisa qabo oo mar baana sida ay ugu fududaato ugu tukanayo ida amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactu ayaana u daliila in markaa salaaddu in ay qayb qaybsami karto oo iyadoo arkaanteedii qaar ay maqan yihiin cudurdaar awgii inta kale soo hadhay addoonku markuu la yimaado ay ka ansaxayso dee axaadiidaas ayaa tilmaamaysa wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allah ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira su-aashan wuxuu leeyahay sidee loo jamcinaya aayadda inama ana basharu milukum iyo qowlka uu yihi rasuulku ana lastu kaaxadin minkum ana lastu kaaxadin minkum yani fi hada xukmi weyaan macnuhu oo idinlama mid ihiba maaha macnuhu macnuhu waxa weeyaan mas'aladan idinkala mid ma ihi oo xukumkayga iyo xukumkiinu waa ku kala duwan yihi sababulwuruudka xadiidka ayaana cadaynaya sababta xadiidku kusoo arooray